waxaynu ku jirnay dahaaradii markaa wuxuu inoo soo sheegay biyaha markii aanay bannaanayn in lagu dahaaro qaato waxa uu halkanna markaa inoogu hadlayaa sheekhu bal waxyaalihii uu ku qayday marka aanay biyuhu dahaaro gelaynin ayuu dib ugu noqdo wuxuu uhi fain tagayara hadday biyihii isbeddelaan bizacfaraani iyo wa naxwihi yasiiran in yar ow ama bimujaawirihi kuwa biyaha la jaaray oo aan ahayn kuwa ku wax ku milmee mujaawir ah ayay isku beddeleen waa ka cuudin iyo waduhninba weeye mutayabayni oo ayaga udug loo sameeyey ama mutayibayni ayagu udginaya aw ama bimaa shay bay ku doorsoomeen laa yumkinu aanay suurtogelayn assawnu canhu in laga ilaaliyaa ka duxlabin waaba xayaabo wa waraqi shajarin iyo geed caleentii oo tanaahara fiihi ku daadatay wa bituraabin iyo ciid wa tuuli mugthin iyo nagaadi dheer ow istucmila ama waxaa loo isticmaalay fi nafli sunno ayaa loo isticmaalay ka madmadati luqluqashadii weeye wa tajdiidi wuduu'in wayse cusboonaysiinteed weeye wa ghaslin masnuunin maydhid sunno ah weeye maydhisho sunno ah ow ama jumica almustacmalu biyihii mustacmalka ahaabaa la kulmiyoo laysu geeyey fa balaqa qullatayni laba jarxadood bay gaadheen intaasoo dhanba jaazat idahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa waa ay bannaan tahay oo marka hore wuxuu inoo soo yidhi waidaa tagayara almaau tagayuran kaiiran iminka wuxuu yidhi yasiiran marka aanay dahaaro ku bannaanayn waa marka magacii biyanimoba ay ka tagaanee doorsoon badani ku dhaco iminka doorsoon badani kuma dhicine zacfaraankii iyo daqiiqdii iyo wixii la midkahaa yasiiran unbay dooriyeenoo magacii biyo waa leeyihin laakiin waxoogay cadcadaana ama casaana baa ka muuqanaya waxaynu markii hore nidhi bimukhaalatati shayin mukhaalato oo yacni ahayd shay ku milmay ow bimujaawaratin iminka waa mujaawara oo mujaawarna w ama mujaawir waxa weeye ama bimujaawarati shayin shay mujaawaradiiyo lajaaridii macnaha maxay noqonaysaa waxaan ku yimi ee iminka biyaha dooriyey waa wax laga saari karayo ilaa mukhaalid waxaynu waa wixii aan laga saari karayna isku milmayeen waa wax yumkinu fasluhu laga saari karayo amaa waxaa la yidhaahdaa maa yatamayazu fii ra'yi lcayni wax aragtida isha ku soocmayo oo la kala arkayo isagiyo biyihii mujaawir baa la yidhahdaa mukhaalidna wixii ku milmayeen laga sooci karaynin ama aragtida isha aanad kala arkaynin mukhaalid baa la yidhahda waa shayga ku milmaya kana waa mujaawiro waana wax laga sooci karayo aragtida ishana waa wax ku muuqanaya oo waa maxay ka cuudin waduhnin cuud asalka carabi ahaan waa qori laakiin cuudka hadda loo jeedaa waa qoriyo udug leh oo la shito oo iminka dukaamadan dhirta dibiga iibiba haddaad tidhaahdo cuud ii dhiib wuu ku dhibaya maaha kan yaree la shito kani usha ya waxa yaree xasawada yare ku dhex jirta mooye intiisa kale way milmaysaa iyadu oo isagoo wax milmaya waxaan yaree madowee dusha lagaga sameeyey ee cuudku waa qorigaa uduggale waa duhnin iyo subag subagga lafdiisu waa mujaawiroo biyihii isku milmi maayaan haddaad iminka subag iyo biyo isku shubto subagunbaa soo dulmaraya biyuunu hoostay marayaan markaa subaggaasaa dooriyey waana mutayabayni subagga iyo cuudkuba tiib bay udug bay leeyihin waa la udgiyey ama mutayibayni ayagaa tiib iyo udug u samaynaya mutayib iyo mutayab bisiiqati ismi faacil iyo bisiiqati ismi mafcuul muayib haddii la yidhahdo ayagaa udug u samaynaya muayib haddii la yidhahdo ayagaa la udgiyey kaasay isku beddeleen ow ama bimaa laa yumkinu sawnu canhu waxaan laga ilaalin karaynin halkii hore waxaanu nidhi bimukhaalati shayin yumkinu sawnu canhu laga ilaalin karayo ow bimaa laa yumkinu sawnu canhu hadda waa waxaan laga ilaalin karaynin oo macnaha waa maxay ka duxlabin waaba xayaabadii duxlabka waxaa la yidhaahdaa biyuhu markay muddo ku jiraan baraagaha iyo siiba wax cagaaran oo xayaabo af soomaali la yidhaahda ayaa biyaha soo dul mara dee waxaad ka ilaalin karto berkadda aad ka dhuri kartood ka ilaalin karaysa maaha wuxuuna mar haddaan laga ilaalin karaynin dee mashaqa ayaa ku sugan haddii la yidhaha ha laga dhuro oo ha laga ilaaliyo warataynu qaacidada ku soo maraynay almashaqatu tajlibu taysiir mar hadday mashaqa meeshii timaado taysiir iyo fudaydin baa imanaysaa ow bimaa laa yumkinu sawnu canhu waxaan laga ilaalin karaynin ka tuxlabin waaba xayaabadii xayaabadaasaa markaa doorisay dee biyihii in lagu dahaaro qaataa way bannaantay xayaabadaasi ay doorisayoo waayo laga ilaalin kari maayo wa waraqi shajarin tanaahara fiihi dee dhir ay biyihii ku hoos jiraan ayaa caleenteedii ay ku soo daadatay dabeetana caleentii ayaa doorisay dee laga ilaalin kari maayo ayana waxba markaa ma yeelayo laga ilaalin kari maayo oo caleenta ha laga ilaaliyo ha laga dado lama odhanayo wa bituraabin wa tuuli muksin waxay biyahan isla beddeleen dee camuuddan ay ku jiraan iyo meeshanay marayeenba camuuddii baa calow ka dhigtay ama duuli mugsin oo ku jiriddii ay meeshan ku jireen ay meeshan fadhiyeen ayay waxoogay isku beddeleen wax laga ilaalin karayo ayaguna isbeddelkaasi ma aha waxaa kaloo nidhi ow istucmila fi nnafli waxaynu halkii hore nidhi ow istucmila duuna alqulatayni fii fardi tahaarati alxadath xadad yacni dahaare xadad faralabaa loo isticmaalay baynu idhi iminka sunnaa biyaa loo isticmaalay ka madmadatii shaaficiyadu madmadada waxay u qabaan sunno inay tahay luqluqashaa loo isticmaalay wa tajdiidi wuduu'in qofkii isagoo weyse qabaa ayuunbuu weysadii cusboontay biyaha markaa uu weysada ku cusboonaysiistay weeye wa ghaslin masnuunin mayl maydhasho sunno ah maydhasho sunno ah ayuu markaa u isticmaalay sida maydhigii jumca iyo kii ciidda oo kale iyo ayadana biyaha sidaa ku mustacmaloobay in layn tahaaro iyo xadad laguma suulinine sunnahaasaa loo isticmaalay iyagana waa lagu tahaaro qaadan karayaa ow jumica almustacmalu fa balaqa qullatayni ama biyihii mustacmalka ahaa ayaa la ururiyey dabeetana markaasay qullatayn gaadheen iyo wax ka badan wax isbeddelana ma laha jaazat idahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa way bannaan tahay intaasoo dhan oo mid walba gaarkeeday ugu taallaa fain tagayara bizacfraani wanaxwi yasiiran jaazat idahaaratu bihi ow bimujaawaratin kacuudin waduunin mudayabayni jaazat idahaaratu bihi mid walba way u taallaa laakiin fuqahadu intay sidaa hadal badan isugu xidhaan ayay jawaabtana xagga dambe ka dhigaan waayo wixii baa isku wada xugunaa in lagu dahaaro qaataa markaa biyaha noocaasa way bannaan tahay walow adkhala hadduu geliyo mutawadi'un mid weysaysani weysaysanayaa yaddahu gacantiisa bacda qasli wajhi wejiga intuu maydhay kadib maratan uu maydhay ow junubun ama nin jinaaba leh ayaa geliyey gacantiisii bacda niya intuu xadadkan koryeelkeeda niyeeyey kadib ayuu fii duuni alqullatayn fii maa'in duuna alqullatayn biyo laba jalxadood ka hooseeya ayuu geliyey faiqhtarafa wanawa aliqhtiraaf waa soo darsaday biyo soo qaadashana waa niyeeyey lam yadurahu taasi dhibi mayso biyi waxba yeeli mayso wa ilaa haddii kale oo aanay sidaa noqonin saaral baaqii biyaha baaqiga ahi mustacmalan mustacmal bay noqonayaan ee walow in khamasa junubaani laba jinaabale iyo fa akharu dufcatan hadday galaan oo waaxidan bacda waaxidin bay fii qullatayni ay galeen irtafacat jinaabatuhum way kor noqon walaa yasiiru mustacmalan biyihiina mustacmal ma noqonayaan halkan wuxuu leeyahay masaladan waxay yidhaahdaan wax ikhtilaaf la yidhaha iyo niyadeeda ayay soo geliyaan masalan wuxuu leeyahay qofkii weysaysanayey ayaa markuu wejigii maydhay hal mar buu maydhay waa hadduu doonayo halkaa mar inuu ku gaabsado haddii aanu doonayna intuu wejigii mar iyo labiyo saddexdiisii jeerba maydhay oo hadda markaa halkee maydhitaankii maraya ila wejigii waa kaloo wuu soo maydhaye waanu weysaysanaya dee gacmihii xilligoodii baa la jooga xilligii gacmaa la maydhi lahaa baa la joogaa ayaa wuxuu gacantii geliyey dee biyo yaroo aan qullatayn ahayn oo laba jalxadood ka yar ayuu gacantii geliyey fakhtarafa wanawal ikhtiraaf wowdu wax tartiiba faa'iidayn mayso xukunku siduu ku sax yahayna waxa weeye wanawal ikhtiraafa fanawal ikhtiraafa wuxuu niyeeyey soo darsasho ikhtiraafku waa biyahan inuu soo darsaduu la soo baxo fakhtarafa markaasuu soo darsaday niyadaa labada horraysaa intii uu wejigii maydhay ee uu niyo soo darsasho waxaanu gacanta biyaha u gelinaya waa inuu soo darsado biyaha la soo baxo markaasuu soo darsaday lam yadurahu biyihii darsashadaasi biyihii waxba ma yeelayso lam yadurhu ma dhibayso waxba yeeli mayso waxaa la mida aw adkhala junubun mid jinaabo leh ama gaba xayd leh ayaa bacda niya intii au niyeeye ama ay niyeysay xadad koryeelkii ayay dee gacantii waxay gelaysay fii maa'in duuna alqullatayn biyo laba jarxadood ka hooseeya fanawal ikhtiraafa fakhtarafa junubkii wuxuu niyooday markanuu gacanta gelinayana inuu soo darsado soo darsasho unbuu gacantan u gelinayaa waanu soo darsaday biyihii oo wuu soo qaatay lam yadurahu waxba dhibi maayaanoo biyihii intaasi soo darsigaa iyo gacangelintaasi biyihii waxba yeeli mayso biyihiina waa biyahaa yar ilan waxaa ku qaydan fii duuna alqullatayn wa ilaa buu ku yidhi haddaba haddii aanay sidaa noqonin maxay noqotay markaa laba arrimood baa ka soo baxaya markaa isagoo aan wax niyo aba la imanin oo niyo biyahan soo darsa ah aan la imanin oo niyatulikhtilaaf aan la imanin ayuunbuu isagoo markuu wejigii soo maydhay ama qofkii jinaabada ahaa tahaaro qaadasho markuu niyooday buu gacantii geliyey saara albaaqi mustacmalan biyaha intaa uu ka darsay mar haddii biyi yaryihiin intaa uu ka darsaday mooyaane inta hadhay mustacmal bay noqonayaan oo maxaa mustacmaleeyey waxay leeyihin waxaa mustacmal ka dhigayaa iminka wejigiima soo maydhay oo gacantii inuu maydho sow may ahayn niyo darsiina lama imanin sow ma aha gacantan markuu geliyo ilaa xilligii gacantii la maydhayay bay joogtaaye gacantii baa xadadkii ka kor noqonaya ilaa xilligii la maydhayay bay gacantii joogtaaye xadadkii gacantii buu ka kor noqonaya dabeetana biyihii waxay noqonayaan biyo dee tahaaro loo isticmaalay faral ah ayay noqonayaan intanu qaatay mooyaane biyaha intii kale gacanta xilligii la maydhayay bay gaadhay oo biyaha intii soo hadhay aad ka timi mustacmal bay noqonayaan biyihiina way yar yihiin wa ilaa maxaa kaloo soo gelaysaa wa ilaa waxaa kaloo soo gelaysaa wuxuu niyadan darsashada la yimi uu niyeeyey intuu gacanta biyihii yaraa geliyey kadib ilaan waxaynu nidhi waa inay niyadu horraysaa niyada darsashada waa inay horraysaa niyadii darsashada ma horayna isagoo niyadii soo darsiga iyo qaadashada aan niyeninbuu gacantii geliyey iyagoo gacantii ku dhex jiraa ayuu dabeetana soo qaadashadii iyo darsashadii niyooday taana saaral baaqii biyihii soo hadhay mustacmalan bay noqonayaanoo xadadna kor yeeli maayaan nijaasana kaa suulin maayaan horta masaladaa ay ka hadlayaan waa taa wuxuuna yidhi bacda gasli wajhi maratane haddii intaanuba maydhin wejigii intaanu maydhin ka hor hadday tahay dee inay gacmahana iyagu nijaas leeyihiin mooyaane biyihii mustacmal noqon maayaanu darsaday inay gacmahana nijaas leeyihiin mooyaane waayo dee xilligii gacantan xadadkeedu kor noqon lahaayee la maydhi lahaa lama gaadhin ee gacantan xadadkeedu wuxuu kor noqonayaa xilligii waysadeeda la gaadhayaa waxa weeye marka wejiga la maydho kadib macnaha horta intay ka hadlayeen waa intaa macnaha waa inaa saa u fahantaan marka waxay leeyihin xilligan waysada xadadkiibaa jidhkan gacantan biyaha intan gaadhay ayaa la kulankan biyaha ay la kulantay ayay xadadkii kaga kor noqonaya ama kan jinaabada leh markanuu gacantii geliyeybaa gacantiisi bay jinaabadii kaga kor noqonaysaa dabeetana biyihii baa mustacmal noqonaya haddii aanu inu darsasho marka hore aanu ka horraysiinin xagga daliilahaan masalada markaynu egno meel badan ma cuskisna yacni wax sal iyo aasaas badanoo adagoo ay leedahay ma jirto sidaa daraaddeed baa waxaa xadiid bukhaariiyo muslimba ay warinayaan uu tilmaamayey oo cabdillaahi ibnu zayd ibnu caasim ninka la yidhaahdaa laga codsaday inuu bal weysadii rasuulka tusiyo dabeetana weel buu u yeedhay markaasuu gacmihiisaa ugu shuboo gacmihii buu maydhay saddex jeer dabeetana gacantii buu geliyey biyihii waa ka soo darsaday oo waa luqluqday haddana waa ku celiyey wejigii buu maydhay gacmii buu maydhay wax niiqtiriqtiraaf iyo wax kala toona ma jirin biyihiina mustacmal kamay noqon halkiiga yimi waa xadiis saxiixa tanaylowdaarku markaa uu soo qaato weeye fuqahaduna mararka qaarkood baa yacni siday wax u wadaane ay u tafriicinayaan bay mararka qaarkood cidhiidhiba geliyaan masaa'ilka qaarkood cidhiidhi geliyaan waanaynu arki doonnaa wax badan ay cidhiidhi geliyeen iyagoo dadaalaya haddana ay wax badan ay tacqiid ku kordhiyeen baynu arki doonnaa halkan kalena wuxuu leeyahay ayana ka sii dambaysaa hadday laba qofoo jinaaba lihi iyo wax ka sii badani hal mar hadday biyo badan ay wada galaan ama waaxidan bacda waaxidin bay u galeen ay dhumbadeen mar unbay saa mid waliba daf u yidhi irtafacat jinaabatuhum walaa yasiiru mustacmalan jinaabadoodu waa kor noqonaysaa biyihiina mustacmal ma noqonayaan waayo biyihii baa fara badan waayo xadiid saxiixa oo a'imo fara badani ay saxiixiyeen alxaafid ibnu cabdilbar ninka la yidhaahdo isagu idiraab ku tilmaamay mooyaane cabdillahi ibnu cumar laga warinayo ayaa wuxuu leeyahay nabigaan maqloo la weydiinayo biyaha meelaha bannaanadaa ku jira ee bahaluhu iyo xooluhu ay gelayaan nebigu wuxu uhi idaa kaana almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabath ama fa inahu laa yanjusu biyuu hadday qullatayn gaadhaan qullataynna laba jalxadood weeye waxaanay maanta yidhahdaan waa boqol iyo sagaashan litir waa foosto toban litirla biyo hadday intaa gaadhaan ma nijaasoobayaan ama nijaas ma xambaarayaan dee inay isbeddelaan mooyaane marka waxay leeyihiin mafhuumka xadiidkuna waxa weeye biyuhu hadday laba jalxadood ka yar yihiin dee way nijaasoobayaan markaa sidaa daraaddeed baa waxay leeyihiin mar hadday biyihii fara badan yihiin nijaaso ma xambaarayaanoo saasaanay intii yarayd ay laba biyihii ay labada junub galeen aanay waxba u noqonaynin walow adkhala hadduu geliyo mutawadi'un mid weysaysanaya yadow gacantiisa bacda gasli wajhihi wejigiisii intuu maydhay kadib maratan hal mar intuu maydhay ow junubun ayaa gacantiisii geliyay bacda niyati intuu niyeeyey xadad koryeelkii ayaa fii duuna alqullatayn fii maa'in duuna alqullatayn biyo laba jalxadood ka hooseeya ayuu kii jinaabada lahaa ama kii weysaysanaya gacantii geliyey waana intuu wejiga maydhay ka weysaysanayaa fakhtarafa wanawa alikhtilaaf waxaanu idhi asalku waxa weeye fanawa alikhtiraafa markaa uu gacanta sii gelinayana wuxuu niyeeyey uu u niyeynayaa biyahan inuu soo darsaduu soo qaato uun fakhtarafa wakhtarafa markaa markaasuu biyihiina soo darsaday lam yadurahu taasi waxba yeeli mayso maadaama oo biyaha markuu gacanta gelinaya ujeeddadiisu ay ahayd biyaha soo darsa uun wa ilaa haddii kale oo aanaysaa noqonay siday noqotay aslanba niyatulikhtilaaf muu niyo darsasho muu niyoonin amaa waa niyeeye wuxuu niyeeyey intii uu biyaha gacanta geliye kadib buu niyadan darsashada niyeeye saaral baaqii biyaha baaqigee soo hadhay intaanu darsimo inta soo hadhay mustacmalan bay noqonaysaa biyo mustacmala biyo mustacmalana maxaynu ku naqiinay yacni shaaficiye maxay lahaayeen tahaaro ma gelayaan xadadna ma kor yeelayaan nijaasana ma suulinayaan laakiin sidooda daahir bay isaga ahaayeen walow in kamasa junubaani hadday laba jinaabale dhumbadaan inqimaasku waa dafta la yidhaha biyaha laba jinaabal iyo faagsar wax ka badanay dufcatan mar qura ow waaxidan bacda waaxidan mid baa galo kii kalena waa ka dabagalay fii qullatayni biyuhuna waa laba jalxadood irtafacat jinaabatuhum way kor noqon walaa yasiiru mustacmalan biyaha sida mustacmal ma noqonayaan maxaa yeelay biyii baa fara badan wlqulataani labada qulaa hamsu miati ridlin baqdaadiyatin weeye taqriiban wamasaaxatuhumaa waa diraacun warubcun tuulan wa cardan wa cumqan waa dhudhun iyo dhudhun afar loo qaybiyey meeshii dhereer ballad iyo hoosba falqulataani haddaba labada jalxood laa tajusu ma nijaasoobayso bimujaradi mulaaqaati nijaasa nijaase la kulankeeda oo keliya uun ku nijaasoobi maayaan bal bitaqayuri bihaa ku doorsoon ay ku doorsoontay ayay ku nijaasoobayaan walow yasiiran haba yaraadaba eh wuxuu leeyahay sheekhu qulataanku waxa weeye waa shan boqol oo rodol oo weliba rodolkii baqhdaad ah yacni waa xilliyadaa dee islaamku ka telinayay halkaasee waxa lagu dhaqmayay islaam ahaabaa had iyo gooraale yacni ama dimashik bay u celiyaan ama baqhdaad bay u celiyaan oo rodolkii baqhdaad ee xilligaasa taqriiban waana ugu dhowaan hadday hal rodol iyo laba iyo dhinmaan waxba dhibaato male haddii masalan dhul ay ku jiraan oo la masaaxiyo ama la dhudhumiyana waa in sidaa u noqdaa hal dhudhun iyo dhudhun afar loo qaybiyey waa inuu sidaa u noqdaa sidana waa inuu hal dhudhun iyo rubuc u noqdaa hoosna waa inuu hal dhudhun iyo rubuc noqdaa waa markuu murabbaca yahay hadduu mudawar yahay ama musallas yahayna qaab kalay u dhigaan isagana waxaanaynu nidhi iminka maqaayiista cusub waa boqol iyo sagaashan litir ama boqol iyo dhowr iyo sagaashan litir oo biyo wey waa foosto wax yarla haddaba wuxuu leeyahay sheekhu labada qullo ma nijaasoobayaan biyu mar hadday intaa gaadhaan bimujaradi mulaaqaati nijaasa nijaaso la kulantay oo ku dhacday darteed uma nijaasoobayaan waayo xadiidkii aynu sheegayna idaa kaana almaau qullatayni lam yaxmil alkhabas ma xambaarayaan ama ma nijaasoobayaan ee maxay ku nijaasoobayaan marka ay ku doorsoomaan walow yasiiran haba yaraade ee labadii jeexood hadday nijaasi ku dhacdo ay isbedelaan way nijaasoobeen wlqulataani khamsu miati ridlin way baqdaadiyatin oo rodolkaa baqdaada taqriiban ugu dhowaan wa masaaxatuhumaa masaaxadooda iyo dhudhumintooduna diraacun wa rubcun tuulan waa dherarka waa inay diraac iyo diraac afar loo qaybiyey meeshii noqdaan wa cardan balladh wa cumqan iyo hoosba falqulataani labada talxadood laa tanjusu ma nijaasoobayaan bimujaradi mulaaqaati nijaasa nijaaso la kulantay oo keli ah mujarad macnaha la kulanka ay la kulantay uun kuma nijaasobayaan bal bitaqayuri bihaa isku beddel ay isku beddeleen nijaasadii markay ku dhacday isku beddel ay isku beddeleen ayay ku nijaasobayeen walow yasiiran haba yaraado isbeddelkaasibe waxaana u daliila baa la yidhi ijmaac oo ibnu mundir baa wuxuu soo naqlinayaa biyaha yar ama badani hadday nijaasa ku dhacday dooriso dhadhan ama midab ama uray ka dooriso nijaas buu noqonayaa xadiidka isagoo odhanaya biyuu waa daahiro waxba ma nijaaseeyaan wixii dooriya dhadhankiisa iyo ricdiisa iyo mooyeen inuu sanad ahaan way daciifiyaan oo nawaawi wuxuu leeyahay in la ixtijaajaa ma bannaana uma intaa kadib buu idhi haddaba in zaala tagayuru isbeddelkii hadduu ka suulo binafsihi buu uga suulay aw bimaa'in ama biyo ayuu ku suulay tahura waa daahiroobayaa aw binaxwi miskin buu ku suulay miski cadar aw bikhallin ama khal buu ku suulay aw bituraabin ama camuud falaa ma daahiroobayo wuxuu leeyahay sheekhu biyihii isbeddelay ee labada jalxadood iyo ahaayee isbeddelay haddii isbeddelkii uu ka tago binafsihi buu uga tegey binafsihi ayuu uga tegey oo biyihii sidii ay meeshii isagaga jireen ayuunbaa urtii ama dhadhankii ama midabkii ay iska beddeleen baa ka tegey ow bimaa'in amaa wuxuu kaga tegey binafsi maa bimaa'inoo dee roob baaba helayoo waxoogay baa ku kordhay tahura waa daahiroobayaa markaa maxaa yeelay cilladii nijaasadoo isbeddelka ahayd baa meeshii ka baxday mar hadday tii meesha ka baxday dee xukunkii ahaa nijaasaduna meesha uu ka baxay ow binaxwi miskin cadar oo kale ayaa lagu daray biyihii urta iska beddelay ajadaa qarmuuna ayaa wax udugoon lagu daray ow bikhallin dee kuwii dhadhanka iska beddelay baa khal lagu daray ow bituraabin ama camuud baa lagu daray markaasaa sidaa isdoorsoonkiga tegey falaa falaa yadhuru ma daahiroobaya kaasi maxaanu u daahiroobaynin waxay leeyihiin waxa muuqdaa wixii nijaasta ahaa inaanu tegina wuu qarsoomayun waxa qariyey hadday urahayd uduganaa qariyey hadduu dhadhan ahaa khalkanaa qariyey ciiddanaa qarisay ee wixii sidiisiiba halkii u joogaa yacni wuu asturmay wuu qarsoomay un mooyaane muu tegin bay leeyihiin uma intaa kadib inzaala tagayuru isbeddelkii binafsihi hadduu u tago ow ama bimaa'in biyo kale oo lagu daray ama roob oo helayba isku beddele tahura waa daahiroobayaa ow ama binaxwi miskin udug iyo wixii lamid ah oo lagu daraybaa isbeddelkii ku tegey ow bikhallin khal lagu daray buu ku tegey ow bituraabin ama camuud buu ku tegey falaa falaa yadhuru ma daahiroobayo maxaa yeelay wuu asturmay uune ma tegin bay leeyihiin oo waxaanunbaa qariyey wa duunahumaa biyihii labadaa qulla ka hooseeyey yanjusu waa nijaasoobayaan bimujaradi mulaaqaati nijaasa nijaase la kulankeed oo khali ayay ku nijaasoobayaan way lam yataqayar yaanay isbeddelinbe ilaa an yaqaca fiihi inay ku dhacdo najisun inay ku dhacdo laa yaraahulbasaru araggu aanu arkaynin ow maytatun ama bakti laa dama lahaa dhiig saa'ilun socdaa laha aanuu sugnayn ka dubaabin iyo wanaxwiba weeyaane falaa yaduru waxba dhibi maayo marka wa sawaa'un waa isku mid aljaari biyihii soconayey waraakidu iyo kuwii fadhiyey waa isku mid wuxuu leeyahay sheekhu wa duunahumaa duuna alqullatayn waalmaa'u biyihii duunahumaa duuna alqullatayn ayagu laba jalxadood ka hooseeyey ka hooseeyey sidaynu sheegnay boqol iyo sagaashanka litir ka hooseeyey yanjusu bimujaradi mulaaqaati nijaasa waxay ayagu ku nijaasoobayaan la kulanka iyo ku dhicidda ay nijaasa ku dhacdo way lam yataqayar yayba isbedelinba eh madhabka shaafici wuxuu qabaa biyuu mar hadday qadarkaa ka yar yihiin bimujarad ay najaasa ku dhacdo way nijaasoobeen walow yaanay isba bedelinbe oo waxay deliishanayaan mafhuumka xadiidkii aan soo tilmaannay ee ahaa hadday biyuhu laba jalxadood gaadhaan xadiis saxiixa baynu ku tilmaanay hadday biyuhu laba jalxadood gaadhaan nijaaso ma xambaarayama ma nijaasoobayaan maxaa laga fahmaya laba jalxadood markay gaadhayso bedel hadday laba jalxadood ka hooseeyaan waa nijaasobayaan walow yaanay isbedelinba ayaa iyagu markaa mafhuumkaa way deliishanayaan xadiid galaa isaguna jira bukhaari iyo muslim ay warinayaan ay deliishadeen nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markuu midkiin soo baraarugo idaa istayqada axadukum min nawmihi markuu ka soo baraarugo falaa yaqmis yadahu fi linaa weelka yuu gelinin gacantiisa ilaa uu saddex jeer maydho fa innahu laa yadri ayna baatat yaduhu meeshay gacantiisu xalay bariday waruma hayee biyihii yaraa yuu gacanta un daf siinin marka waxay leeyihiin waxaa qofkan soo toosay loogu diidayaa inuu biyaha gacanta geliyo dee waxaa laga yaabaa inay gacantiisu leedahay nijaas aanu arkayn oonu ka warqabin inay leedahay baa laga yaabaa marka hadduu biyihii dhex geliyo dee nijaasta aanu arkaynini biyihii doorin mayso nijaas aanu arkaynin iyadoon doorinin ayaa haddana la leeyahay iyadoon doorinaynin baa la leeyahay haddana gacantiiyuu gelini marka waxay leeyihin halkaa waxaa yaanay muuqanin be waxa halkaa aynu ka qaadanaynaa ee waxaa loogu diidayaa ay tay biyahani way isbedelayaan haddii oona way nijaasobayn haddii gacantaad dhexgeliso macnaa halkaasay ka delisay waxaan loogu diidaya le gacantaadii oo nijaasadu waad arkaysaa aanay ku oolin biyahan yar ha dhex gelinin macnaha gacantaadii nijaasba hadday leedood biyahan yar geliso way nijaasobayaan bay ka dhigantay bay yidhahdeen kaasay markaa ay u deliishadeen marka waxay leeyihiin waa nijaasobayaan bimujaradi mulaaqaati nijaasa way lam yataqayar yaan isbedelin bi waa sidaasay shaaficiyada iyo madaahib kale xanaabilada iyo sidaasay qabaan culamada qaarkoodna biyaha laba qayboodunbay u qaybiyaan rag badanoo muxaqiqiine ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane nijaastaasi markay ku dhacdo hadday isbedelaanna waa nijaasoobeen haddaanay isbedelin ma nijaasoobeen walow bakeriba ha aadaan rag badanoo muxaqiqiina ba saa qabaan lakiin madhabka iyo madaahibtaa kaleba saasay qabaan wuxuu laakiin ka soo reebayaa biyahan yar waxa nijaasaynayuu wax ka soo reebayaa wuxuu yidhi inay ku dhacdo nijaasaan ishu qabanaynin nijaasaan ishu qabanaynin oona ishu arkaynin hadday biyihii yaraa dhibiq ku tidhaahdo wixiina wax ishuba qabanaysa aanay ahayn ma nijaasaynayso waayo wax laga ilaalin karaya maaha amaa waxa ku dhacay maytatun laa dama lahaa saa'ilun maytatun laa dama saa'ilun lahaa dhiig socda aan lahayn dhiig socda maxaa looga jeeda markaad xubin ka goysa aanu dhiig ka soo dareeraynin banimka duqsi soo qabo duqsi haddaad lug ka jarto iyo haddaad baal ka jarto midna dhiig tifiq tifiq odhanayaa ma jiro macnaha xayawaanka yaryaree noocaasi haddii xubin laga jira aan dhiig ka soo yaacaynin hadday ku dhacaan kadubaabin wanaxwihiba weeyaane falaa yaduru waxba dhibi maayo bay markaa leeyihiin waxba ma yeelayo taana maxay u deliishadeen waxay u deliishadeen xadiidka imaamu lbukhaari uu warinayo abu hureyre laga warinayo nebigu sala allahu alay waslam uhi idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum hadduu duqsigu ku dhaco midkiin weelkiisa weelkii de ama sharaabku ugu jira ama shaw falyaqmisuu kullah ha wadageliyo uma liyatraxu deetna ha ka soo tuuro fa ina fii axadi jinaaxayhi shifaan wa fi laakhiri daa labadan baal midna sun buu ku sidaa midna dawuu ku sidaa markaasa weliba rawaaya kale waxay sheegaysaa ka sunta ayuu gelinayaa kii dawadana kor buu haynayaa suntan uu meeshii geliyey dawadeediina halkan ay saarantee ka dabagee si ay markaa uga daba tagto ay u tirto waxay leeyihiin markaa haddii uu nijaasaynayo dee geliyo kusii walaaq lama yidhaahdeene dee waxaa la odhan lahaa ama ka saar ama ka tag baa la odhan lahaa xadiidku duqsiin buu ku soo aroray wax alla wixii la mida ee aan haddii xubin laga jiro dhiig ka soo yaacayna waa la midoo waan uga qiyaasanay bay yidhahdeen oo duqsi baa xadiidku sheegay wax alla wixii la midana waanu haleeshiinno waa la mid ayana wa duunahumaa wixii walmaau duunahumaa ay duuna alqullatayni labada jalxadood ka hooseeyey yanjusu waa nijaasobayaan bimujaradi mulaaqaati nijaasa nijaase la kulankeedoo khali ah way lam yatahayar yaanu isbedelin be ilaa an yaqaca fii inay ku dhacdo najisun oo laa yaraahulbasaru ishu aanay qabanaynin ow maytatun baa ku dhacday laa dama saa'ilun lahaa saa'ilka soo horraysii dhiig socda aan lahayn marka xubin laga jaro kadabaabin iyo wanaxwi waa duqsiya wixii la mide falaa yaduru waxba yeeli maayo markaa wa sawaaun aljaari waraakid biyihii waxaa isku mid a kuwii jaariga ahaa ee soconayey iyo kuwii raakidka ahaaba isku mid a halkay iskaga mid ka yihiin macnaha biyihii hadday yar yihiin nijaasadii ku dhacday waa nijaasaynaysaa walow yaanay doorinninbe ama in yaroo fadhida ha noqoto ama in yaroo dareeraysoo socota ha ahaato hadday badan yihiin nijaasadii ku dhacday inay doorisa mooy nijaasayn mayso ama ha fadhiyaan ama ha socdaan bay ka dhigantay wa sawaaun aljaari waraakid bay isku mida haddaba raakidka garanna waa biyi fadhiya biyahaan soconayaan waxay ku qiyaasaan jirya macnaha intaa mar wada boodaysee mar wada socotee markay biyuu saa u soconayaan intaa labada gebi ku simanee socota intaasunbay yaraan iyo badnaan ku qiyaasaan waxay le intaa mar wada socotaa haddii ay dee ka yar tahay boqol iyo sagaashankii litirna biyo yar baa loo ictibaarinayaa hadday laakiin dee foostadii iyo wax ka sii badan ay gaadhayaanna biyo badan baa loo ictibaarinayaa waa sawaan waxaa isku mid ah aljaari waraakid biyihii fadhiya ku socday fain kuuira haddii la badiyo alqaliilu najis haddii la badiyo oo fabalaqa qullatayni uu gaadho walaa tahayura isbedelna aanu ku sugnayn tahura waa taahiroobayaa waalmuraadu bitahayurina waxaa loo jeedaa biaahiri ay ku doorsameen ow binajisi ay ku doorsameen ima lown midab aw iacmo ama dhadhan aw iriix ama ur waa saddexdaa miduun wuxuu yidhi sheekhu biyihii yaraayee nijaasta ahaa haddii la badiyo najisna mutanajis baa looga jeedaa fain kuuhira alqaliilu najis waayo najis had iyo goreelo waxaa loo isticmaalay waxaa najisulcaynka shayga aan daahiroobin baa najis loo isticmaalaa inta badan si aygoo kale imka najis lo odhanaya waayo haddaad waxa shaamboyo saabuunta alle ku maydho ma daahiroobayo waa nijaasun baa kasii kordhaysaa waxaa najis baa la yidhaha wixii kalee la daahirin karaya mutanajis baa la yidhaahdaa marka waxaa looga jeedaa biyihii mutanajiska ahaa haddii la badiyo biyo kala dho ama iyagii baa laysu geeyey markaasay laba jalxadood gaadheen walaa tahayuro isbedella ma leh laba jalxadood sagaal jalxadood haddaad gaadhsiiso ay urayaanay isbeddelkii leeyihiin waa nijaastii un ee isbedella markaa male markan la ysku daray tahura way daahiroobayaan markaa biyahaasi way daahiroobayaan waayo wixii baa ka tegay oo markii ay biyihiina bateen isdhex galeen wixii markaa wax nijaasta ahaa ee meesha ku dhex jiray ayaa meeshii ka baxay waxaa kaluu sheekhu leeyahay haddaba isbeddel un baynu soo haynay hadday isbeddelaan haddaanay isbeddelintuun baynu soo haynay maray daahir isku bedelaan iyo maray nijaas isku bedelayaan baynu soo tilmaamay waa maxay wuxuu leeyahay isbeddelkanaynu ka hadlaynay ama waa midabka ama waa dhadhanka ama waa urta hadday isbedelaan waxa weeye hadday dhadhanka iska bedelaan ama hadday urta iska bedelaan ama hadday midabka iska bedelaan haddaanay isbedelinna waa haddaanay midabka iska bedelin dhadhanka iska bedelin urta iska bedelin taqayurka saasaa looga jeeda waxay culimmadu maanta ka hadlaan oo ay hay-ata kibaar ulculamaa iyo majmac alfiqigaba ay ka hadlaan biyahan majaarida ee bullacadaha haddii taxliya lagu sameeyo oo la warshadeeyo oo wixii qashinkaa laga soco deetana biyihii biyo caadiya laga dhigo xuunkoodu muxuu noqonaya waxay culimmadu markaa tilmaameen in haddii wixii nijaasta ahaa iyo qurunka iyo wasakhdii oo dhan markaa laga tiro oo biyihii ay caadigoodii ku noqdaanoo wax isbeddelana aanay lahayn inay daahiroobayaan oo markaa tahaaro loo isticmaali karayo inkastoo cabista ku nasteexayaan ay idhahdaan haddii biyo kale la heli karayo cabista ha la iska ilaaliyo laakiin tahaarada ha loo isticmaalo inkastoo iminka ay culimo kale ii sheegayen ay lahayn wixii lawad lawadiyo isbeddelkii ka tegi waa oo waxay tusayeen ma koo kale ay tusayeen meelo ay ku waraabiyaan waxay dhahdeen hadhow way soo wada urayaanuun biyihii la majaaridahee la taxliyeeye la hagaajiyey marka meeshaa beeraha lagu waraabiyo qarmuunubay hadhowta isu wada beddelaysaa marka culimada iminka dib bay uga hadashaa buu yidhi fain kuuira alqaliilu bii yaraa haddii la badyaa najisa ilmutanajisu nijaasoobay fabalaqa qulatayni laba jaraxdood ay gaadhaan walaa tagayura isbedel la aanay lahayn tahura waa daahiroobayaa waalmuraadu bitagayurina waxaa loo jeedaa biaahiri ay isku bedeleen ow binajisi ay isku bedeleen ima allawnu midab aw idacmu ama dhadhan aw iriixu wayundabu waxaa la suneeyaa taqdiyatu linaa'i weelka in la daboolo ee falow waqaca fii axadi linaa'ini najisun hadduu ku dhaco tawada'a min axadihimaa midkood buu ka weysaysan biijtihaadin wa duhuuri calaamatin wa maca duhuuri calaama wa sawaa'un waxa isku mida qadara keliya calaa daahirin shay daahira biyaqiinin yaqiin ahaan u keliya am laa ma karina fain taxayara hadduu wareerana araaqahumaa ha daadiyo wayatayamamu waa gebagabaysanaya bilaa icaadatin isagoon waxba soo celin walacmaa kii indhaala yajtahidu isna waa dadaali ee fain taxayara isna hadduu wareero qallada basiira nin wax arkaya ayuu qabsan ee walow shabaha hadday isdhex galaan tahuurun biyo daahiri bimaa'i wardin hadday dhex galaan tawada'a wuu ku weysaysan bikulli waaxidin mid kasta maratan ow bibawlin bay isku darsameen araaqahumaa labadaba wuu daadin wa tayamama waanu gebagabaysan wuxuu leeyahay sheekhu horta waxaa sunnaah oo wanaagsan buu leeyahay weelka in la daboolo oon afbannaanin lagu daynine in la daboolo ayaa wanaagsan nabigeenna sala allahu alay wasalam baana taa inoo sheegay oo xadiidka saxiixa ah waa kii nebigu lahaa war habeenku markuu madoobaado ee madowga habeenku soo galo carruurtiinna qabta shayaadiintaa xilligaa soo faafta saacatun min alcishaa'i marka ay tagtana iska soo daaya albaabkaaga xidho magaca ilaahay xus faynuuska iska bakhtii wadkur isma allahi ilaahay magaciisa xus wa awki siqa'aka weelkaagana afka ka xidh weelbiyoodkaagana ama caanaha iyo weelka biyaha iyo aad ku shubatana afka ka xidh ayaa nebigu sala allah alay sl wadkur isma allah ilaahay xus wa khamir inaa'aka weelkaagana dabool wadkur isma allaahi ilaahay magaciisana ku xus walow aad dul dhigtidba shay-anba wax kale haddaad weydo xataa caday duldhig mastaro duldhig haddaad waxaad ku wada daboosho aad weydo biyihii ama weelkii wax ku jireen nebigu wuxu uhi xataa wuxuun duldhig si yacnii nijaasooyinka iyo waxa soo dhacaya aanay ugu dhicin horta sidaa ha looga taxadiro oo ha looga daboolo haddaba wuxuu yidhi haddii laba weel masalan laba koombo ama laba galaasoo halkan ayaa ku yaallo inaad ku dahaaro qaadanaysaaba inaad ku dahaaro qaadtaabaad doonaysa nijaas baa midkood ku dhacday oo masalan dee ay baaba yimi oo afki geliyey mid ka mid a waad arkaysaayo inuu halkaasaad kaga soo socotayoo inuu labadan mid afka geliyey labadiibaa iskaga kaa toosan mid inuu afka geliye waad arkaysaayoo afkiisii baad biyo ku arkaysaayoo isagooy ka daadanayaan baad arkaysaa kuu yahayna ma garanaysid tawada'a min axadiha biijtihaadin wa duhuuri calaama horta midkood baad ka weysaysan laakiin de wayna ijtihaad iyo dadaal la timaadaa wa duhuuri calaama maca duhuuri calaama dee calaamana waa inay muuqataa ma aha un mid un isoo qabo labadii ma aha waa inaad ijtihaad samaysaa oo maxaad ku samaysaa dee waa inaad raadkiisii eegtaa waa inaad bal biyihii ka daatay aad eegtaa bal kay qarka wax ka daateena dhulkii biyo ay gaadheen bal hadda raadkiisii waa inaad eegtaa bal ur waa inaad ka eegtaa waa inaad ijtihaad samaysaa ijtihaadkaana waa inay calaama markaa kuu soo baxdaa markaad ijtihaadkaa samaysay oo calaamana ay kuu soo baxdo ayaa tawada'a min axadihima aad imanaysaa markaasaad midkood aad ka weysaysanaysaa wuxuu leeyahay arrinkaasi waa bannaan yahay wa sawaun qadara calaa daahirin biyaqiinin am laa xataa mid saddexaad oo daahira aad haysidba qadara calaa yaqiinin wasawa qadara calaa طaahirin biyaqini amla waxa isku xuguna buu ku leeyahay haddaad biyo aad ku dahaaro qaato labadaasoo keliya un hayso iyo haddii halkan jirikaanba kuu yaallo kale xataa iyadoo jirikaan kale kuu yaalloo biyaahi ijtihaadkaa waad samayn kartaa waad kala dooran kartaa buu ku leeyahy waa wax kuu furan haddaba qofkii oo aan biyo kalena haynin ayaa faynta xayara hadduu wareero haddaba wad wad wadyoo labadii biyeyow labadii weelkii aygu galay garan waa wuu ku wareeray calaamana u muuqan weyde muxuu samayn caraaqahumaa labadaba ha gembiyo amada ha isku daro wayatayamam wuu gebagabaysan markaa bilaa icaadatin isagoon salaadiina hadha waxba soo celinaya oo iyagoo meeshii yaallaa hadduu gebagabaystuu tukado ka warran ka ansixi maayo bay leeyihin waayo waxaa hubaala labadan biyo midkood inuu daahir yahay labadan biyeyow midkood baa biyaqiinin daahira ah markaa falam tajiduu maaan aydaan biyo helinti meesha ma taalo biyo way yaallaan falam tajiduu maaan fatayamamu soo markaa biyo weydaan gebagabaysa soo may meesha ma taalle labadan biyo mid waa daahira ah adoo meesha ka saaro labadanba mooyaane ama isku dara ama daadiyo mooyaane gebagaysi ku bannaanan maayo bay leeyihin markaa faynta xayara araaqahumaa labadiiba ha daadiyo wayatayamamu bilaa caada dabeetana intuu iska gebagabaysto ha iska tukado waxba salaadduu ku tukadayna soo celin maayo waayo biyo waayid ayuu u gebagabaystay waa mid taasi walacmaa yajtahidu waaba demba ninkani waaba dam waana xaqiiqsaday labadii weelee halkan u yaallay mid inuu ka nijaasoobay isaga laftiisu yejtahidu bal hadda dadaalo oo si uu yidhaahdaba iyo wuxuu uriyaba bal si un ha yidhahdo isaga laftiisu ijtihaad buu samaynaya fa in taxayara gow hadduu waxba ku soo qaban waayo qallada basiiran mid indhaqaba ha qabso ay dhawaaba kaalay hadda hebelow bal hadda i eeg labadan biyow ayba halkan ka dhawaq dhawaq lahaaye bal labadan biyoyow koodu afka geliya bal kaalay ii eeg dabeetana ninkii markuu wuxuu yar eegeego kuu yidhaahda kaasaa markaa aniga ay ila tahay kii daahirkaa inuu yahay kaasuu qabsano markaa wuu ku gebagabaysan wuxuuna yidhi walow istabaa tahuurun bimaa'i wardi waxaan maanta iskaga kaa qaldamay waa biyeeyo maawlwardi aan ur lahayn tawada'a bikulli waaxidin mara markaa intaad maawlwardiga marmariso biyahana marmari labada midba marmari waayo mawlwardigu waxay iska noqonayaanoo haddaad ka horraysiisana nin subkaday oo dabeedna weysaystay haddaad weyse horraysiisaan nin weysaysto subkadunbaad noqonaysaa waxba kaa yeeli maysa laakiin haddaad mid ku gaabsato dee waxaad dhici karta arbaad mawlwardigii qaadatay oo aad weysadii ka tagtay aad biyihii ka tagtay ilan waxaa wax daahiriyaana waxay ahayd biyo uun maayacaadka kale axnaaftaa qaba inaad caanayo maraq wixii kastaba aad ku weysaysan karto laakiin shafciyadu biyo un bay qabaan waaye fain walow ishtabaha طahuurun bimaaءi wardin tawadaأ bikuli waaxidin marata ow bibawlin araaqahuma watayamama waxaan isku qaldamay waxaa laga maarmaana laba shay oo asal dahaaro u ah waxaaba iskaga kaa qaldamay suuliye waxba toona maad lahayne caagad yaroo aad habeenkii aad ku kaadidoo sidii haddaad dibadaha iyo meela u baxdaa waabad yar baqanaysayoo iyo waxoogay caagadoo biyaalin kuugu jiray ayaabad kala gelin weyda markaad salaadda subax usoo kacday gow tig kasta oo muxuu samayn markaa dee dadaal intuu sameeya mid qaadan maayo ila waxaa la doonaya labadan shay ead mid qaadanaysaa inay labaduba dahaare iyo asal dahaare ku leeyihiin bay ahayd dee aarbaad nijaastiiba qaadataay oo dabeetana aad ku weysaysataa marka araaqahumaa labadaba wuu daadinaya wa tayamam waanu gebagelisanaya wayundabu waxaa la sunneeya taqdiyat linaai weelka daboolkiisaa la sunneeya ee falow waqaca fii axadi linaa'ayni labadii weel midkood najisun hadduu ku dhaco tawada'a min axadihimaa midkoodbuu biijtihaadin kaga weysaysan iyo wa uhuuri calaamati wamaca uhuuri calaama calaamo muuqatay darteed waa sawaa'un waxa isku mida qadara keliya calaa daahirin biyaqiinin si yaqiin ah mid daahira u keliyaa oo yacni biyo kale ha haysto oo yaqiinu daahira am laa muu haysanina macnaha waxaa isku mid ah haddaad labadanuun haysato biyo iyo haddaad mid saddexaadoo daahira haysato labadaba way kuu furantahay ijtihaadka iyo dadaalkaas fain taxayara hadduu wareero ku wareeray waxba u qaadaan waayaan araaqahumaa labadoodaba wuu daadin wayatayamam waanu gebagabaysan bilaa icaadatin isagoon waxba soo celinaynin walacmaa kii indhaala yejtahidu isna wuu ijtihaadiyo wuu dadaali sidii kii indhaa qabay wa hadday dee wuxu suurtogalaan fa in taxayara hadduu wareero kii indhaale ayuu waxba kala garan waayo qallada basiiran nin indhaqabuunbuu qabsan ee walow istabaha hadday iska dheeh galaan qofkii biyo isticmaalkoo doonaya maaun tahuurun ayaa bimaa'i wardin iska dhex galay ku ijtihaadi maayo tawada'a bikulli waaxidin maratan mid kasta mar ayuunbuu ku weysaysan yacni mar ha mariyo haddana biyaha uga horraysiyo ama biyaha ka horraysiyo aw bibawlin ow ishtabaha tahuuru biyihii tahuurkaabaa waxay isku qaldameen bibawlin kaadi araaqahumaa labadaba wuu daadin ama wuu isku dari watayamama waanu gebagabaysan faslun fi lawaanii weelalkii ayuu halkana sheekhu inooga hadlayaa waataynu nidhi dahaaradu maqaasid iyo wasaa'il iyo wasaa'il wasaa'il bay leedahay bal iminka dahaarada ka soo qaad weysadii maqsuudkii ka soo qaad wasiiladiina maxay noqotay biyihii biyihiina weel buu u baahanaya weelka laftiisa baa laga hadlaya markaa taxillu addahaaratu way xalaaloobi min kulli inaa'in weel kasta lagu dahaaro qaata xaggii weelkoo daahirin ila adahaba waalfida dahab iyo fida mooyaan iyo waalmuطallaac kii la mariyey lagu dhoobay biaxadina midkood mooyaane bixaydu si oo yataxasalu minhu uu ka imanayu ka xasilayo shay-un wax binnaari marka dab la duldhigo fayaxrumu isticmaaluhu isticmaalkiisu waa xaaraan cala arijaali wanisaa'i raggii iyo dumarkiiba fi طahaarati ay isticmaalaan walakli cunid wa shurbi cabid wa gayri dalika wakadaa iqtinaau kaydaysigiisuna waa la mid bila isticmaalin la kaydaysto xata almiil bahalkiilayna kuushigan ha ahaado oo min alfidati ka ahaaday wuxuu leeyahay sheekhu waxa xalaal ah dahaaro weel kasta in lagu dahaaro qaato oo daahir ah weelku inuu daahir yahay ayaa laga maarmaan ah hadduu nijaas yahay waaba baxlaharaga aybaaba laga sameeyo lagu dahaaro qaadan maayo ee weel kasta min kulli inaayin daahirin in lagu dahaaro qaataa way bannaan tahay waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam dee weelal fara badan mid haraga buu ka weysaystay mid qoriya buu ka weysaystay mid sufura buu ka weysaystay weelashuu ka weysan jiray noocaasoo midhan bay ahaayeen ila adahaba waalfida weel dahab laga sameeyey ama weel fida iyo silfar macdanta fidada ee silfarka laga sameeyey mooyaane iyo walmuطallaa biaxadima kii la mariye lagu dhoobay midkood mooyaane bixayثu yataxasalu minhu shayءun binaari marka kan la mariyey dahabka weelka dahabka la mariyey ama fidada la mariyey markuu xaaraantinimoobayaa waxa weeye marka haddaad dab dul qabato uu dahab ka soo imanaya ama fida ka imanayso haddii wax yaroo un sidaasuun lagu yidhi oo giddi maanta hadduu dabka wax ka dhalaalaya oo dahaboo ka soo baxaya aanu jirin qiimo male markaa kaasi ee waa marka weelkan muطallaha ah ee la mariye lagu dhoobay markuu xaaraantinimaobaya waa marka haddii dab la dul qabto uu dahab iyo fida ka soo baxayaanoo halkaa lagu shubayo ile way dhalaalaan dahabkii fidadu wlmuطallaa biaxadihima bixayu yataxasalu minhu shayun binaari bilcabdi cala annaar marka dabka la duldhigo marka ay wax ka soo xasilayaan ay wax ka imanayaan weeye marka waxaana xaaraana buu leeyahay in loo isticmaalo rag iyo dumarba horta waa ka xaaraan waayo dumarku inay isu qurxiyaan unbaa loogu talagelay mooyaane inay xedhiya iyo faraajiin ka dhigtaan looma banayn cala rijaali wanisa ahaaro inay u isticmaalaan cunid inay u isticmaalaan cabid inay u isticmaalaan wax kale inay u isticmaalaan wakadaa iqtinaa'uhu bilaa isticmaalin halkaa biifayga un inaad ku gurato iyada lafteedu ma bannaan ma isticmaalan lakiin halkaasunba nooga qurxoonanaya nooga muuqanaya galaas dahaba iyo joog dahabiyo iyo mid fidla maya xataa almiil miilka waxaa layahay mirwadka bahalka yaree lagu indha kuusho xataa bahalkaa yaree lagu indha kuulanayana ha ahaadee oo min alfidati ahe lama ogola waayo waxaanayna tusinaya arrintaa xadiidka bukhaari warinayay saxiixa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi bahasha xariirta ah xidhani diibaajka noocaa ka mida xariirta aadka usii fiicanna ha xidhanina walaa tashrabuu fii aaniyati dahabi walfida weelka dahabkaiyo fidada waxaa ku cabbina walaa taakuluu fii saxaafihaa fii saxaafihimaa xeelooyinkoodana waxa ku cunina fa innahaa lahum fi dunya walana fi alaakhira iyaga adduunyo gaala iska wadaatay innaguna aakhiraynu leenahay hana ku cunina hana ku cabbina oo cunid iyo cabbidunbaa xadiidkii sheegay dee cunin iyo cabbid ha sheegay laakiin wax allo wixii kalena waa la mid wax allo wixii kaleed u isticmaashaana iyaguna la midunbay noqonayaan oo waa looga qiyaasanaya dee waa waalidkii la yidhi uf ha odhani inaad garaacdaa miye bannaantay oo aad tiraada markaa ufun baa la yidhi ha odhani lakiin inaan bureeya waa iska bannaantay waa tii oo kala un rag iyo dumarna markaa wuu wada koobsanayaa kaydaysigina waa la mid haddaad halkan uun ku gurato waa dahab miidhan inkisaaru quluubi lfuqaraa baa ku sugan baa la dee qoladii bisiga eegtay mufaaqaradaa kuu soo gasha waxaa annaguna waxaanu cunnaa baan iyaguna halkanay ku gurtay marka waxaa laga yaabaa inay kuwa dhuftaanba taxilu طahaaratu way xalaaloobay min kulli inaa'in طaahirin weel ka soo طaahira ila dahab walfida mooyaane iyo wlmuطallaa biaxadimaa midkood kii la mariye lagu dhoobay baxaydu soo yataxasalu minhu shayn binnaari uu ka soo xasili wax marka naarta dabka la duldhigo fayaxrumu isticmaaluhu waa xaaraan cala arijaali iyo wanisaaiba fi طahaarati طahaaro loo isticmaalo walakil cunid washurbi cabudiya waayru dalika kaa wixii aan ahayn wagayri daalika wakadaa iqtinaabu kaydaysigiisuna waa la mid bila isticmaalin adoon isticmaalin inaad kaydaysto halkaa dhigataana waa la mid xataa almiil baalka yaree mirwadka la yidhaha ee lagu indha kuushana ha ahaadee oo min alfidati ah waalmudababu kii lagu karay bidahabi lagu karay xaraam weeye muطlaqan iyadoon la kala qaadin wa qiila waxaa la yidhi kalfidati buu la mid yahay wa bilfidati fido kii lagu kabayna in kaanat idabba karintu hadday kabiiratan tahay liziina quruxna ay u tahay fa hiya xaraamun weeye ow sagiiratun lilxaaja weeye xalla waa xalaal ow sagiiratun liziina weeye ow kabiira lilxaaja weeye kuriha waa la jirta walam yaxrum xaaraanna noqon maayo wuxuu leeyahay sheekhu isaga ka warran weelkii lagu weel baad jabay meel baa dilaacday dabeetana dahabkii iyo fidadii ayaa lagu kabayoo halkii la geliyoo la isugu qabtay wuxuu leeyahay isaga dahabka lagu kabaa waa xaraamun muطlaqan iyadoon la kala qaadin ereyga muطlaqan marka lagu yidhaahdo ay fuqahadu isticmaalaan waxaa la yidhahaa laba shay midunbaa fasira ama saabiq baa fasira ama laaxiq baa fasira ama tafaasiil horoo soo socotay buu ku leeyahy muطlaqan iyadoon tafaasiishaa la gelinin ama tafaasiil soo socotaa muطlaqan iyadoon tafaasiishaa la gelinin iminka waxay ka dhigan tahay fidada waa kaynoo kala qaaday inay weyn tahay inay yar tahay in dan loo geliyey in qurux loo geliyey isaga dahabka iyadoo duduubanoon la kala qaadin ujeed